بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا waxaan ku dhex jirnay fii suurati lisraa allah subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu noogu sheegayaa karaamaynta iyo sharifidda bani aadamka ou sharifay oo karaameeyey oo khalqiga kale uu ka qiimo maaragtay ka ka karaameeyey oo ka sharaf badiyey ayuu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegayaa takriimkaasna waxa weeye waxyaalo fara badan oo rabbi ku karaameeyo on arki doono insha allahu tacaala oo ah makhluuqaadka kale uu kaga duwan yahay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala bani aadamka ku karaameeyey marka xusuusintaas nicmadaas waa nicma takriimka karaamayntu waa nicma wey nicmadaas ayuu rabbina xusuusinayaa oo inaan maaragtay ka shukrino nicmadaasi la doonayo weeyaan walaqad karramnaa waan karaamaynay oo waan sharifnay banii aadama bani aadamkii ayaan karaamaynay aadam caruurtiisii waa insaankii wey ayaanu qiimaynay oon karaamaynay wa xamalnaahum waan qaadnay oo waan ku xambaarnay bani aadamkii fi lbari barigii oo dhulkii ah ayaanu ku qaadnay oon ku xambaarnay gaadiid xambaara baan u yeelnay wey waalbaxri badda dhexdeedana waanu ku xambaarnayo dooniyaal iyo maraakiib qaado oo baddii uu ku dhex maro ayaanu yeelnay warasaqnaahum waan irsaaqnay oo risqi baanu siinay waan risqi siinay min aayibaati waxyaalaha wanwanaagsan xaggooda ayaanu ka risqi siinay hadday tahay wax la cuno iyo haddii ay tahay wax la labistaba waa risiq wey risiqaas ayaanu siinay weliba ayibaadka ayaan xaggooda risqi ka siinay wafadalnaahum bani aadamkii waan fadilnayoo dheeraad baanu siinay calaa kaiirin in badan oo minman dad ka mid ah makhluuq ka mid ah khalaqnaa aan abuurnay ayaanu ka fadilnay tafdiilan fadilid iyo dheeraadsiin ayaanu ka dheeraadsiinay weeyaan in badan oo makhluuqaadkeenna ka mid ah baan ka fadilnay saasuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay marka waa nooc u baahan yani nicmadaas oo takriimka ah iyo qiimaynta waa nooc shukri u baahan inuu insaanka ka shukriyo la doonayo karaamayntaas ilaahay uu bani aadamka karaameeyey waxay culimmadu leeyihiin waxaa ka mid a abuuristaan oo ilaahay uu abuuray oo ku abuuray calaa akmali lhay-aati waaxsaniha hay-adaha qaabka iyo habka dadka loo makhluuqaadka loo abuuray hay-adda ugu wanaagga badan ugu dhammaystirka badan ayuu rabbi ka abuuray oo ah inuu asagoo taagan socdo waa nicmo wey baynamaa makhluuqaadka kale la foorariyey oo ayagoo afar lugood ku soconaya wax lamida la foorariyey bani aadamka joojintaa la joojiyey oo labadiisa lugood lagu istaajiyey waa nicmo weeyaan waa takriimu midda labaad bani aadamka waxay leeyihiin karaamaynta waxaa ka mid a abuuristiisaas inuu gacmihiisa wax ku cuno baynamaa xayawaanaadka kale yacni maaragtay afar lugoodna ay ku socdaan yacni maaragtay dad makhluuq la foorariyena ay yihiin uma ay afkooda wax ku cunayaan oo afkay ku daaqayaan bani aadamku waa ka duwan yahay gacmihiisa wax ku cunaa weeyaan marka hay-adaas oo axsan taqwiim ah ayaanu ka abuurnay takriimka waa loo jeedaa maxaa yeelay ilaahay qur-aanku ku leeyay fi suurati الtiin laqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiimin toosnaan midda ugu wanaaga badan ayaan insaanka ka abuurnay buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala karaamaynta ilaahay uu karaameeyey waxaa ka mid ah caqliga oo bani aadamka siiyey waa takriim wa baynamaa xayawaanaadka kale aysan caqligaa lahayn waxaa ka mid a nudqiga ou hadlayo oo wuxuu rabo uu ku caddaysan karo muraadka uu leeyahay carabtiisa uu ku caddaysan karo baynamaa xayawaanaadka kaleeto sawdkooda wax xuruufuu leeyahay iyo waxay caddaysan karaan aynan jirin waa nicmo kale weeyaan waxaa ka mid a karaamaynta ilaahay bani aadamka uu karaameeyey inuu caqligaas rabbi uu siiyey ku kala sooco arrimaha kooda xun iyo kan wanaagsan uu ku kala saari karo waxa anfacayo waxaanan anfacaynin uu ku kala garan karo tamyiiskaas oo ilaahay uu siiyey waa nicmo oo karaamaynta ka mid ah weeyaan waxaa takriimka ka mid a koonkoo dhan in isaga loo sakhiro oo isaga loo layliyey sow rabo ugu intifaaco dhulkaas intuu dhex galo macaadinta ku jirta inuu kala soo baxo badaha intuu galo jawaahirta iyo lulua ku jiro uu kala soo dhexbaxo yani maaragtay taskhiir ilaahay uu u sakhiray koonkan u leyliyey waa takriim iyo tashriif ilaahay uu siiye bani aadamka weeyaan marka ilaahay wuu karaameeyey wuxuu ka dhigay dad muminiinah oo hadday maaragtay dhintaan janno leh wuxuu ka soo dhex saaray dad rusul ah wuxuu ka soo dhex saaray ambiyo wuxuu ka soo dhex saaray dad saalixiin oo awliyaallahi ah wahaakada wuxuu u soo dejiyey kutub oo maaragtay u caqli celinayso danahoodii iyo masaalixdooda u sheegayso adduuniya aakharo waxaasoo idil waa nooc karaamaynta iyo tashriifka ka mid ah weeyaan walaqad karamnaa waanu karaamaynayo waan qiimaynay bani aadama aadam inamadiisii oo insaankii ah ayaanu karaamaynay waan qiimaynay weeyaan waxamalnaahum waanu qaadnay oo waan ku xambaarnay fi lbari waalbaxri bariga oo dhulka loo jeedo oo alardu alyaabis loo jeedo dhulka qallalan oo aan biyaha ahayn iyo walbaxri badii oo biyihii ah ayaan labadaba ku qaadnay weeyaan bariga wuxuu markuu qur-aanka soo degayey gaadiidka waxaa u ahaa awrta oo kaleeto bay raran jireen waxay raran jireen fardaha waxay maaragtay lagu xambaaray baqalka waxay isticmaali jireen maaragtay dameeraha iyo wixii lamida bay isticmaali jireen zamankeennaanna ilaahay subxaana wa tacaala taskhiir kaleuna siiyeyo intaas kaba dheeraysaba yacni buu rabbi noo yeelay oo ah inuu dhulkii gaadiidkaas gawaaridaas uu qofka ku safro tareennadaa uu ku safro dhulkii sow rabo uu ugu safro uu ilaahay u yeelay weeyaan sidoo kaleeta baddana allah wuxuu ku xambaaray bani aadamka dooniyaashaasuu ku xambaaray maraakiibtaa waaweyn ayuu ku xambaaray oo gobol iyo gobol iskaga gudbayso qaaradka qaarad u gudbayso risiqoodii iyo wuxoodii oo dhan wado ayuu rabbi siiyey subxaana wa tacaala weeyaan yacni haddana rabbi subxaana wa tacaala taskhiir kaloo ugu darayo hawada inay insaankii ku safraan ayuu ilaahay u maaragta siiyey waa takriim iyo tashriif nooc ka mid ah wey maxaa yeele waa ilhaam ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqa uu ku ilhaamiyey inay daa'iraadkaas iyo ku safraan hawada ay ku socdaan oo ku safraan waa shay ilaahay uu siiye subxaana wa tacaala weeyaan marka waa nooc karaamaynta iyo ka mid ah weeyaan marka fi lbari waalbaxriba ilaahay gaadiidkaasuu na siiyey oo nagu xambaaray weeyaan sida allahba qur-aanka uu noogu sheegay fi suurati zukruf wاladii khalaqa alaswaaja kullaha wajacala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun dooniyaasha iyo xoolahaba ilahay wuxuu idinkaga yeelay waxaad fuushaan ood gaadiid ka dhigataan buu idinkaga yeelay fii suurati lmu'minuun allah wuxuu leeyahay wacalayha wacala alfulki tuxmaluun yacni gaadiidkaas oo dhulka aad ku safartaan iyo dooniyaasha oo badda aad ku safartaan ayaa laydinku xambaaray buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala warasaqnaahum waan irsaaqnay oo dadkii waa risqi siinay min aayibaati waxyaalaha wan wanaagsan xaggooda ayaanu ka risqi siinay ayibaadka ayuu ilaahay u xalaaleeyey waxa wanaagsan ba inay doortaan waxyaalaha khabaa'idkan ilaahay waa ka xarimay subxaanahu wa tacaala oo diinkoodana dhibayo jirkoodana dhibayo khabaa'id wey ilaahay waa ka xarimay subxaanahu wa tacaala marka dayibaadkaas ayuu u xalaaleeyeyo hadday tahay wax la cabo haddii ay tahay wax la cuno hadday tahay wax la labisto haddii ay tahay nikaax iyo guur hadduu yahay noocyadaasoo idil buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu siiyey maxaa yeelay annikaaxu laftiisa waa risiqou ka mid yahay weeyaan risiqi ilahay insaanka uu siiyo tayibaadka lagu irsaaqay ayuu ka mid yahay guurka weeyaan wafadalnaahum waan dheeraad siinay dadkii bani aadamkii calaa kaiirin in badan oo minman makhluuq ka mid a khalaqna aanu abuurnay tafdiilan dheeraadsiin ayaanu ka dheeraad siinay weeyaan marka halkan allah subxaanau wa tacaala wuxuu noo sheegay in badan oo khalqiga ka mid a inuu ilaahay bani aadamka ka fadilay intaas badan waa la ihmaaliyey waa la ibhaamiyey yani waa la qariyey oo lama caddaynin waxa ay yihiin hebel iyo hebel lama oranin marka yani waxay tusinaysaa bani aadamka makhluuqaad badan inuu ka fadli badan yahay laakiin makhluuqaadkao dhan inuusan ka fadli badnayn baa meesha laga fahmaya weeyaan kullu lmakhluuqaat inuusan ka fadli badnayn maxaa yidhi ilahay kaiiru ka cabiray in badan oo makhluuqaadka ka mid ah ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala bani aadamkii uu ka fadilay oo dheeraad uu ka siiyey weeyaan yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiini faulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum wadkur xusnawi maxamedu ka sheekee yowma maalin ka sheekee maalinkaasoo nadcuu aan u yeedhi doonno kulla unaasin dad dhammaantii aan u yeeri doono biimaamihim imaamkoodii aan ugu yeeri doono yani imaamkoodii aan ugu yeeri doono faman uutiya qofkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa la siiyaa biyamiinihi midigtiisa laga siiyaa dadka kitaabkooda midigta laga siiyaay fa ulaa'ika dadkaasi yaqra'uuna way akhrinayaan kitaabahum kitaabkooda bay akhrinayaan yacni qiraa'ata suruurin wa faraxin ayay akhrinayaan qiraa'a ay ku farxaan ayay akhrinayaan kitaabkoodii wey walaa yudlamuuna la dulmin maayo dadkaasi fatiilan ay miqdaara fatiilin fatiil waxaa la yidhaahdaa lafta timirta jeexeedaan dhexe meesha ay ka jeexan tahay xuubka yarkaahoo ku jira xuubkaa qadarkiisa oo kale laga nusqaamin maayo waxay samaysteen weyaan la dulmin maayo camalkoodiioo kaamila ayuu rabbi subxaana wa tacaala tawaabtiisii siinayaa weyaan halkan allah subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegay aayaddani qiyaamaha markii la tagaahi yowmulqiyaama qolo walbaa kulligeed in loo yeeri doono imaamkeediina loogu yeeri doono marka mufasiriintu waxay isku khilaafaan imaamkan maxaa loo jeedaa markuu ilaahay leeyahy yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim imaamkani waa maxay imaamka dhowr macno bay mufasiriintu ku sheegaan macnaha koobaad waxa weeyaan imaamka waxaa loo jeedaa kitaabu acmaalihim camalkoodii adduunka ay soo shaqaysteen malaa'igta ay qori jirtay kitaabkii ay ku qori jirtay ayaa imaamka loo jeedaa oo markaa waxa weeye wadkur xusnaw maxamadow yowma maalinka xus oo dadka xusuusi nadcuu aan u yeeri doono kulla unaasin dad dhammaantii aan ugu yeeri doono biimaamihim ay bikitaabi acmaalihim camalkay sameeyeen kitaabkii lagu qoray iyo warqadihii lagu soo qoray aan ugu yeeri doono marka in imaam la yidhaahdo bimacna alkitaab in lagu magacaabaa oo suxufta acmaasha kutubta ay malaa'igtu qortaa loo jeedaa qur-aanka buu ilaahay noogu sheegay subxaana wa tacaala fii suurati yaasiin ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku sheegay wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiinin uu ilaahay leeyahay imaamkaas kitaabaa loo jeedaa shay kasta kulligii kitaab ayaanu ku koobnay kitaab kitaabnimadiisu ay caddahay ayaanu ku koobnay yani macnahaas waa la yidhaahdaa kitaabkaas in la yidhaahdana waa kitaabka oo suuratlkaafi ilaahay ku sheego qiyaamaha qofka loo bandhigi doono la leeyahay wawudica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih la hordhigi doono oo ay dadka mujrimiintaana ka baqi doonaan lanna camalkoodiibaa ku sugan oo xumaanta ahaa ay kasoo shaqaysteen macnahaas waxa weeye cabdulaahi bni cabbaasna uu ku fasiraa yani maaragtay abulcaaliya ka mid ah ragga culammada ku fasirtaa daxaak ibnu musaaxim baa ka mid ah xasan albasri ayaa ka mid ah weliba waxaa xoojinaya macnahaasi aayadda qaybteeda dambe faman uutiya kitaabahu biyamiinihi ayaa xoojinaysa in kitaab loo jeeday imaamka macnahaas way waa macnaha ay maaragtay culammadu ku fasiraan macno labaad bay ku fasiraano imaamka waxaa loo jeedaa nebigoodii baaba loo jeedaaba maxaa yeelay ummad kasta kulligeed nebigeedu waa imaamkeedii wey waa imaamkii ay ku dayanayeen weyaan marka waxa weeye ummad kasta kulligeed waxaa loogu yeerayaa nebigeedaa loogu yeerayaa nebigeedii baa loogu yeeri markii nebigeeda uu yimaadana waa la kala xukumaa sida fii suurati yuunus aan ku soo marnay iyadana walikulli ummatin rasuulun faidaa jaaa rasuuluhum qudiya baynahum bilqisti wahum laa yudlamuun ummad kastaa rasuul bay leedahay markuu rasuulkeeda u yimaado waa la kala xukumaayo xukumkeedii baa loo dhammeeyaa weeyaan macnahaasna qataada yani maaragtay iyo mujaahid ayaa macnahaasna ku fasiro in rasuulka loo jeedo ee imaamka in loo jeedo bimacnaa rasuul in loo jeedo macno saddexaad ayay culammadu ku fasiraano waxay leeyihiin imaamkan waxaa loo jeedaa waa kitaabkii ilaahay nebigooda uu ku soo dejiyey oo shareecada uu ahaa wey dadkaa loogu yeeri kitaabkoodii inay ku dhaqmeen inaysan ku dhaqmin ayaa loogu yeeraya macnahaasna yani maaragtay cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam ayaa ku fasiraya weeyaan ibnu jariir atabarina macnahaas oo tashriica in kitaabka loo jeedo ayuu dooranayaa weeyaan macno afraaday culummadu sheegaan oo ah yani in la yidhaahdo imaamkan waxaa loo jeedaa qof kasta kulligii oo ummaddu ay ku dayato axad kasta ummaddu ku dayato لأن الإمام waxaa l yidhahda اladي يqتadى bه إma في الkhayr وإma في الشhar waxa lagu daydo qofka lagu daydo baa l yidhahda ama khayrka lagaga daydo ama sharta lagaga daydo baa l yidhahda marka qofkaasi ayaan ugu yeeraynaa marka dadka muؤminiinta ihi a'imadoodu waa ambiyada waay waa rusuشhi ilaahay wey rusushaasaa loogu yeeraa iyo ambiyada calayhim الصalaaة والسلام sida allahba uu leeyahay wajcalnaahum a'immatan yahduuna biamrina a'ima buu ilaahay ka yeelay amarka ilaahay oo amri diinana dadka ku hanuuniyo dadka ahlukufriga ahna a'immadoodu waxa weeyaan waa saadadoodii dadkoodii madaxda ah odayaashoodii iyo duqowdoodii wey ru'asadoodii weeyaan ayagaasaa loogu yeeri maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wajcalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaar kuwaasna waxa weeye waa a'imo lagu daydo oo dadka naarta ugu yeero aanan khayrka ugu yeerin wey macnahaas dambana sheekh maxamed alamiin shinqiiti ayaa maaragtay inuu daahir yahay oo macnaha muuqdo uu yahay ayuu dooranaya saasa anna ila muuqata buu odhanaya wey wallahu aclam tafaasiirtaas aan sheegnay oo dhan aayadda way kulminaysaa ama imaamka kitaabkii acmaasha dheh ama imaamka nebigii iyo rasuulkii ummadaasu lahayd dheh ama imaamka waxaad tidhaahdaa kitaabkii shariicada loo soo dejiyey dheh ama imaamka waxaad ka dhigtaa qof kasta oo lagu daydo ama khayr lagaga daydo ama shar lagaga daydo macaanidoo dhanba macaani wanaagsan weeyaan yowma maalin ka sheekeeyo dadkii xusuusi nebiyulaahi moxamedow nadcuu aan u yeeri doono kulla unaasin ummad kasta yani dad kasta kulligii biimaamihim imaamkoodii ama kitaabkoodii ama rasuulkoodii aan ugu yeeri doono faman uutiya axadkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa la siiyaa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo yani qofka dadka kitaabkoodii midigta laga siiyo lanna kitaabkaas kitaabka acmaasha ihi oo qofka uu adduunka malaa'igtu ay ka soo qortay yani hadduu khayr yahay oo qofkan adduunka markuu joogo camal wanaagsan u samaystay midigtaa laga siiyaa haddii uu xun yaho shar yahayna bidixda ayaa laga siiyaa وراء ظهرهنا وكقاتا دبركيسا غداشيسنا واو كقاتا ويان فاولئك ذاتك كتابكودا ميدغتا لغا سيي يقرؤون ويأخرينيان كتابهم كتابكودا باي اخرينيان قراءة سرور وفرح بالغادا اخرين اي كفرحان اي كفرح سيهين محايل واحد دخلوده ugu qoran ayaa tusina inay dad ahlu khayr yihiin asxaabu yamiin ay yihiin ahlu janna ay yihiin ayaa tusinayso marka saasay u akhrinayaan وحوي مركز إليهم ذلك أنت تسام فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي بولي ذلك تسيا مركو أسيقوا أخريه أيون يكاري إلى أخريه أركو وحي يقرن مركز ذلك كتابك وذبي أخرنا ولا يظلمون لظلم مايو أو لقد مسقامين مايو ويان أجركي وناجي إسوشا قيستين فتيلا مقدار فتيل الفتيل waxaa la yidhaahdaa baan idhi alkhayt lmustaiilu fii shaqi nawaati yani in badanaan iska soo hadalnay fatiil qur-aanka wuu isticmaala naqiir ayuu isticmaala qitmiir ayuu isticmaala saddexdaba lafta yartahe timirta ah xuubabka ku jiraahi ayaa yani maaragtay ayaa lagu magacaabaa fatiil waxaa la yidhaahdaa lafta meesha ay ka dilacsantaho jeexan xuubka yarka ahee ku dhex jiro ayaa fatiil la yiraahdaa qitmiir waxa la yiraahdaa marka timirta laga qaado timirti la cuni laha marka laga qaado xuubka khafiifka iyadoo dhan ku wareegsan xuub khafiifa ku wareegsan kaasna qitmiira la yiraahdaa naqiir hadii quraanka isticmaalo waxa loo isticmaalaa meesha dambe dhabarka dambe meesha ka jeexan yahay mooyee meesha dambe godka yarka ah ku yaalo geedka uu ka soo baxo ayaa la yiraahdaa يعني ما أردت النقير كان لو يقانا ويا مركا انت بمعنى هذا وحوية وعبارة عن أقل شيء شيء كان أغير أيا لو جيدا لقى عبر أيا ويا مركا وحيرنا إلهي كذل من ماي وحو سميستي أجر يدي كامل أبو رب سين أيا ويا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان أحد كي أهاضه في هذه الدون كان تحديثا أي في هذه الحياة الدنيا adduunka dhexdiisa acmaa mid indhala qofkii noqdo oo xaqii ka indhabeelo yani acmal basiira basiiradiisa iyo qalbigiisa uu indhala yahay weeyaan fa huwa axadkaasi fi laakhirati aakhare markii la tagana acmaa mid indhali'idiisu ay badan tahay way daran tahay weeyaan oo adduunka kii ahaa indhali'idii adduunka way ka daran tahay baa loo jeeda wa adallu mid dhumid badan weey sabiilan xagga wadadana adduunka markuu joogay aakhare markuu joogu ka dhumid badan yahay marka yacni halkan indhala'aantani maxaa loo jeedaa indhala'aanta makii indhihii oo bani aadamka xisiga ahaaye basarkii miyaa loo jeedaa mise waa basiirada oo qalbigii ah culimmada yani waxay rajaxaan indhala'idan hadda allah uu sheegayo tan qalbiga inay tahay oo qofka uu xaqa ka indhabeelo xaqii ayuu ka indhabeelay marka ma ku hanuunin weeyaan macnahaas in la yiraahdo yaani maaragtay waxa weeye xujajkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo aayaadkiisii iyo xaqiibuu ka indhabeelay cabdulaahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo qataada iyo rag lamid oo salafkii ka mida mufasiriintiisii ayaa ku fasiraya weeyaan marka waman kaana axadkii ahaado في هذه الدنيا أدونك الدحدي سمرك اللي جوغا أعمى مد اندلأ أعمى البصيرة قلبي سأو اندلأيه حقي أوسن أركين وحق أركي أين جر يعني قف كاسي لأن قفك اندولها أدونك مركو جوغو وحالي لهذا يعني قفك أرق اندها لئيه قفك سوك لو وان سما وانا ذو أنفع ذا محايا البصيرة ذا النور هذا مؤمن يعني qalbigii baa u nool xataa xayndala aad haduu rabo waa mu'min weeye aayaadkiina waa ku intifaacaya oo kama hor istaagaya dhala'aantani xaqa ka hor istaagi mayso marka midda loo jeedaa waa midda xagga qalbiga ayaa loo jeedaa waana midda ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati alxaj uu ku leeyahay fainahaa laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur araggu ma aha waxa indhala'aanta la yidhaahdaa qofka indhahil ihi midka araggan waayey ma aha indhala'ida runta ihi waa qofka basiirada waayey ba'ay walaakin tacmal quluubu lati fi suduuri waxa indho beelo waa qalbiga oo maaragtay xabadka dhexdiisa ku jiraay taa way indhala'ida loo jeeda marka waman kaana fii haadihi acma qofka xaqa ka indho beelo oo qalbigiisu xaqa ka maran yahay adduunka markii la joogo aanan xaqa ku hanuunin fahuwa axadkaasi fi laakhirati aakhare dhexdeedana acmaa mid indhala'i badan wey yacnii indhala'idiisu miday aad iyo aad u tiro badan tahay baa loo jeedaa yacni waxaa loo jeedaa fahuwa fi alaakhirati ashaddu caman min addunya adduunku waa ka indhala'yahay maxaa yeelay aakhare markii la tagaahi sida adduunka xaqa oo uga jeestay uusan u arkin xaqii buusan jannada ilaahay naxariistiisa uusan u arkayn inuu ka indhala'yahay weeyaan taas uga indhabeelaya uu ka indhala'aanaya weeyaan wa adallu mid dhumid badan weeye sabiilan xagga waddadana asaga ka dhumid badan oo maaragtay wax xaqaho marna ku hanuunayo lama arko weeyaan wax xaqa uu arkayo lama arko wax wanaagoo janno ilaahay iyo ridihiisii iyo raxmad ilaahay oo uu ku hanuunayo maalinta qiyaamahana lama arko maxaa yeelay adduunkii buu indho beelay aakharana waa la indho tiray weeyaan waa waxa ay yidhaahdaan aljazaau min jinsi alcamal la yidhaahdo camalkii uu shaqadii isaga uu la yimid unbaa lagu abaalmariyey adduunkii uu xaqii ka indho beelay soo maha ou diiday inuu qaato aakharana wanaaggii o dhan baa laga daboolay iyo janno iyo khayr oo dhan baa laga daboolay weeyaan marka yacni ilaahay jazahaas ayuu siiyey waa kamaa tadiinu tudaanuda ay yidhaahdaan oo kale wey sidaa adiga maarata u dhaqanto unbaa lagula dhaqmaya sida adiga u dhaqanto baa lagula dhaqmi weeye lagula mucaamaloonaya weeye وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا وحي سجين يعني وإن هشامي كادوا وحي سجين مشركينتي ليفتنونك أذيك النبي الله محمد إنك فتنيان عن الذي قرآنك awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aan kuu soo waxyoonnay inay kaa fitneeyaan bay sigeen maxayna u sigeen litaftariya inaad been abuurato calaynaa annaga inaad nagu been abuurato hayrahu ay hayra aladii awxaynaa ilayka qur-aankii aan kuu waxyoonnay midaan ahayn inaad maaragtay nagu been abuurato darteed ayay maaragtay ay u sigeen inay ku fitneeyaan weeyaan waidan ay idaa waafaqta ahwaa'ahum wey low waafaqta ahwaa'ahum aw low facalta biaaraa'ihim ficilkoodii waxa ay sameeyeen yacni ra'yigoodii haddii aad waafaqdo adiga nebi maxamedow low facalta maa yahwuun waxay jecel yihiin haddaad samayso waidan kolkaasi waxa ay rabaan markaad u yeeshaahi latakhaduuka waxay kaa yeelanayaan khaliilan saaxiib bay kaa dhiganayaan wadaay ayay kaa samaysanayaan weyaan walowlaa an abbatnaaka inaan ku sugnay oon ku ilaalinnay oo fitnadooda aan kaa dhowrnay haddii lala yahay oynan jiri lahayn laqad kidta waxaad sigi lahayd tarkanu inaad iilatood leexato ilayhim kuwaas mushrikiinta xaggooda shay-an qaliilaa ay rukuunan qaliilan iilasho yar inaad iilato ood xaggooda u leexato ayaad sigi lahayd weeyaan idan haddii aad leexato oo aad dhankooda u leexataahi la adaqnaaka yacnii waxay doonayaan haddaad ku waafaqdo oo dhinacooda wax yar aad u leexataa la adaqnaaka waan ku dhadhansiin lahayn yani waan ku dhadhansiinaynaa dicfa alxayaati yani la adaqnaaka waxaan ku dhadhansiinaynaa dicfa alxayaati ay cadaaban mudaacafan fi lxayaati cadaab la laablaabay adduunka dhexdiisaan kugu dhadhansiinaynaa wa dicfa almamaati wa cadaaban dicfan fi lmamaati cadaab mudaacafahoo la laablaabay ayaan aakharana kugu dhadhansiin lahayn weeyaan uma markaan cadaabkaa ku dhadhansiinaa dabadeed laa tajidu heli maysid nebi muxammadow laka ay linafsika naftaada u heli maysid nasiiran ay naasiran mid gargaaro oo adiga kuu gargaaro calayna annaga nooga kaa gargaaro yani cadaabkeenna kaa dafciyo kaa reebaahay heli maysid weeyaan mana arkaysid baa loo jeeda ayadahan saddexda ihi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga hadlayaa mushrikiinta inay nebiyulaahi moxamed isku dayi jireen inay fas- inay fitneeyaan way fit- inay fitneeyaan ayay isku dayi jireen oo ay maaragtay yacni qur'aankan ilaahyadanada wax ka sheegayaay naga bedel oo mid kale noo keen bay ohan jireen adiga maadaama waxay ka dhigaan wax asaga oo watoo kale mid kale noo keen bay ohan jireen oo aanan ilaahyaasha iyada caayaynin waxna ka sheegaynin ama waxay ohan jireen yani waxyaalahay ohan jireen waxaa ka miday ilaahyaasha iyadana muddo annaga nala caabud oo meel dhexe aan iskugu imaano adna ilaahaada aan mar kula caabudno yani meel dhexe aan iskugu imaano shirkiga usoo tanaasuloo dhinac adiga ka qabso annagana dhinacaada mar aan qabsanno oo sidaas aan iskugu imaano waatan ilaahay leeyahay wadduu low tudhinu fayudhinuun inaa xoogaa soo dabacdo oo ayaguna adigana aad dabacdid ayay jeclaadeen ay doonayaan weeyaan marka arrinkaas fitnada ay la doonayeen nebiyulaahi moxamed meel adag ayuu ka istaagay waa maaragtay diiday waa uu ka hortegay marna ma uusan yeelin marka arrimahaas inuu nebi moxamed ilaahay ku been abuurto inuu allah ku been abuurto ayay la dooneen laakiin ma aynan ka helin rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika fii suurati yuunus oo ku soo marnay ayagoo odhanayo rabbi nooga sheekaynayo waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin haddii aayaadkeennii cadcaddaa lagu dul akhriyo qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'a na'ti biqur'aanin hayri haada aw badilhu kuwa aan aakhare rajaynaynin waxay yidhaahdaan maxamedow noola imow qur'aankan midaan ahayn noo keen ama kan naga bedelo naga doori yani saasoo kale ayay yidhahdeen naga bedel waxyaalaha ilaahyaasheeda wax ka sheegaya naga bedel qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowman cadiim yani sidaas ku dheh baa layidhi mowqif adaguu nabigeenna ka istaagay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka inay yani maaragtay ilaahay oo ku been abuurto ayay dooneen marka tiibaa marka ilaahay inuu ilaaliyey baa naloo sheegi laakiin hadday dhici lahayd in nebiyulaahi moxamed in yar ou dhankooda u leexdo mushrikiintii xaggoodii oo wax yar ou ka aqbalaahi ilaahay inuu cadaabka uusan dadka kala cadaabin inuu isagu cadaabi lahaa adduunkana cadaab mudaacafa lagu siinayo aakharana cadaab mudaacafa lagu siinayo cadaab mudaacafa in lagu siinayo ayuu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegay weeyaan leanna waxaa la yidhaahdaa cadaabkaas waad ogtihiin mudaacafkaa waxa weeye fii suurati alxaaqa ilaahay baa noogu sheego wuxuu yidhi walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiili wax yar kelimad yar hadduu nagu darsan lahaa oo aan allah uusan odhanin nebiyulaahi maxamed hadduu ku darsan lahaa ou odhan lahaa ilaahay baa yidhi ayadoona rabbi odhanin laahadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu lwatiin famaa minkum min axadin canhu xaajiziin intaan gacanta midigtaa qabanno baan halbowlaha jari lahayn markaasaana cid u gargaarta idinkoo naga mancisaahi aysan jiri lahaynuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka sidaas darteed yani darajada qofka marka ay sarrayso darajadiisa markay sarrayso qofka sida nebigaoo kale rasuulka oo kale qofka weyn yani darajadiisa ay sarraysaa haddii mukhaalafa uu ku dhaco oo sharcigii uu khilaafo cuquubadiisuna waa weynaanaysaa oo labaa laga dhigaya sida aan yani idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaati aan arki doonno darajadiisa yani cadaabkiisa waxaa laga dhigaa maadaama darajadiisa ay sarrayso waa la kordhiyaa weeyaan waa la ziyaadinaya oo dadka kale wuu ka cuquubo adkaanaya waxaad ogtihin fii suurati alaxzaab markuu rabbi subxaana wa tacaala ka warramaya haweenka nebiga wuxuu rabbi leeyahay yaa nisaaa annabiyi man ya'ti minkuna bifaaxishatin mubayina yudaacaf laha alcadaabu dicfayni wa kaana dalika cala allahi yasiira yani waxaa la leeyahay haweenkii nebigow haddii mid idinka idinka mid ihi faaxisho ay la timaado cadaab labalaaba buu ilaahay siinaya maxaa yeelay darajadoodaa sarrayso waxa w waa aswaajtii rasuulka ilaahay weeyaan gafka ay la timaadaa iyo gafka qofka muslimka ahoo caadiga oo la yimaado isku mid ma aha darajadoodaa sarrayso sidaas darteed cuquubadoodana labalaab bay noqonaysaa weeyaan marka macnahaas ayaa loo jeedaa idan la adagnaakadaan arki doonno weeyaan marka rabbi wuxuu leeyahay wa in kaadu la yaftinuunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayra wa in kaadu intan waa mid ay nuxaadu yiraahdaan al mukhaffafatu min athqila li yiraahdo ismkeeduna oo damiir sha'ni yahay laakiin halkan waa muhmala muhmala li yiraahdaa laamta ku jirta la yaftinuunaka waa laamta faariqada li yiraahdo xagga naxwada oo waxay kala farqisaa baynaha wa bayna in annaafiya li yiraahdaa inta naafiyado diidada ihi iyo inta al-mukhaffafa min at-taqila li yiraahda ayaa lagu kala saaraa xagga nahwa ahaan weeye marka markaan oo kale yaani waa muhmala oo ma aha tii amal falaysay ma aha sida ibn malik baa uu kuleeyahay fil khulasa yaani kitabkiisa uu kuleeyahay wa khuffifat inna faqalla al-amalu wa talzamu al-lamu ila ma tuhmalu marka la ihmaalinayo laam ala laazimiya laam ayaa la keenaa la yaftinuuna kadaas oo kale weeye innada waa la takhfiifiyaa markii inna la khafiifiyo mukhaffaf laga dhigo la fududeeyo innaba ay awalahay markaasa in la leeyahay in marka tiraada amal falkeedu uu yar yahay inta amal fasho oo tansibu isma tarfi al-khabar ay noqoto ayaa yar weeyaan laamtana way laazimta marka la ihmaaliyo hadda marka waa tiimhu malada ahayd weeyaan wa in kaadu waxay sigeen wa in hu sha'ni yakadu waxay sigeen la yaftinuunaka inay ku fitneeyaan نبي الله محمد عن الذي قرآنك إنه كافت نيان يدينك الذي دينك أوحينا أن وحيوني عن الذي دينك إنه كافت نيان أوحينا إليك أذيك أنكو وحيوني لتفتري إناد أبورته أدبان أبورته علينا أنك دشنا أدكو بان أبورته غيره وحانا أساق أحين oo quraan kale jeebkaada iyo alla timaado darteed ayay sida u yeelayaan way ay ku fitneynayaan way taas ayay u dhawaadeen inay ku fitneeyaan fitnada asal ahaan waxa la yiraahdaa waa al-ikhtibar imtixaan kale yiraahdo qofka la imtixaano way laana waxa la yiraahdaa fatana as-sa'iqu adh-dhahab bal yiraahdo qofka dhahabka dhalaaliyo dhahabka ayuu dhalaaliyaayo dabgaliya si midkiisa musayifka iyo midka khaaliska hosaafiga uu kala saaro bal yiraahdaa dabku galiyay weeyaan فتن الذهب بالأرنية الصائغ قفك الصائقة هاي دلالين يبا استعماله ودبكي قليه ويا مركا وإنه كفتنيان وكامتحانان أي دونيين مركا هذا فتنة وحا الله استعماله أحد كست كله أو شيء كست حدكي سكزوليه كوريجيه جهديسي كبدله أي معرفة فتنة اللوجه ذا ويا مركا وحوليه الله inay ku fitneeyaan bay doonayaan an alladhi awhayna ilayka wixii aan ku waxyoonay oo quraankiya inay ka fitneeyaan litaftari alayna ghayrahu quraanka midaan ahayn inaad abuurato oo tiraahdo ilaahay baa yiri darteed ayay sida u yeelayaan weeyaan wa idan ay law ittabacta ahwaa'ahum hadaad hawadooda raacdo oo ku raaci lahayd لاتخذوك وحكاد دغن لهايين نبي محمد khaliilan saaxiib bay kaa dhigan lahayn wadaay bay kaa samaysan lahayn haddii aad hawadooda ku raaci lahayd marka halkaas waxaad ka garanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni daatadiisa kulama dagaalamayan kownuhu muxamadan inuu muxamed yahay kula diriri maayaan laakiin maxay nabiga kula dirireen xaqa u watay kula dagaalamay xaqa u watay tawxiidka ayay kula dirireen inayna sidaa tahayna nabigeena ilaa afartan sano uu ka soo gaaro dhexdooda ku dhex jiray intuusan diinkaa sheeganin nebinimada la imaanin waxay u yaqiineen asaadiqu alamiin ninka runlowga ahaa ee aaminka ahaa oo hadday isqabsadaan isaga kale ay u imaan jireen inuu kala saaro ayuu ahaa marka sidaas darteed waxa ay la dirirayaan waa xaqa ayay kula collaytamayaan ee ma aha nebiga daraadiis ma aha xaqa ay tawxiidka oo wata wey waa soo marna fii suurati alancaam ayaan ku soo marnay Allah oranay qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati allahi yajhadun adiga ma aha waxay beeninayaan waxa ay beeninayaan la colaytamayaan wa ayati ilahi weeyaan walakin adh-dhalimin bi ayati allahi yajhadun ilahi ayatihiisa ay diidayaan weeyaan walawla an thabbatnaka inaan ku sugnay hadii la la yahay isin jiri lahayn xaqa aan kugu sugnay oo ayaga aan ka ilaalinay hawadooda inaad raacdo hadaynan arinkaas u san jiri lahayn laqad kitta waxaad sigi lahayd nabi ilaahi muxamedow tarkanu inaad leexato ilayhim xaggooda shay-an qaliilan yacni leexasho yar inaad u leexato shay-anta bimacnaa rukuunan qaliilan adoo yaroo kale wey in yaroo leexasha inaad dhankooda u leexato ayaad sigi lahayd weeyaan aayaddaa marka ilaahay wuxuu noo sheegay yacni inaysan saaxiib ka dhiganin oo bal ay la collaytameen maxaa keenay waa tabiitka ilahay xaqa uu ku sugay nebilaahi muxamed ilaahay baa sugay oo ka ilaaliyey inuu kufaarta dhankooda oo u leexdo rabbi baa ka ilaaliyey walidaalika qataada wuxuu yidhaahdaa yani wuxuu yidhaahdaa lamaa naزlat hadihi اlaaya markay aayaddani soo degtay qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam allahuma laa takilnii ilaa nafsii darfata cayni allahayow naftayda mar ilmilicsi ha ii tala saarani maxaa yeelay hadduusan rabbi sugi lahayn waa dhici layd inuu mushrikiinta wax un ka aqbalo alrukuunu ila alhalama ila almushrikiin in loo leexdana waa la diiday waana la ka reeba haddaa muslimiinna fi suurati huudan ku soo marnay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar yacni maaragtay ha u leexanina aalimiinta xaggooda rukuun ha u samayninina baa lii idan laadaqnaaka ضicfa alxayaati waضicfa almamaati idan laadaqnaaka idan yani waxaa loo jeedaa ay low qaarabta an tarkana ilayhim shay-an qaliila haddaad u dhowaato inaad wax yar xaggooda u leexato laadaqnaaka waan ku dhadhansiin lahay ضicfa alxayaati ay cadaaban mudaacafan fi lxayaati اdunya cadaab la laalaabay ayaan adduunka dhexdiisa kugu dhadhansiin lahayd waضicfa almamaati ay cadaaban mudaacafan fi lmamaati dhimashada dhexdeeda oo aakhare loo jeedo ayaan cadaab la laalaabay kugu dhadhansiin lahayn weyaan cadaabkaas ayaan ku dhadhansiin lahayn macnaha marka waxaa la yidhaahdaa ay milay cadaabi alxayaati fi dunya adoo yiri cadaabka adduunka dhexdiisa ahaa labalaabkiisaanu ku siinayna wa milay cadaabi almamaati fi laakhira macnahaas oo kalebuu qurtubi uu jasminaya uu leeyahay waa sidaa in lagu fasiro weeyaan buu leeyahay marka dicfiga halka bimacna almudaacafa loo jeedaa yacni cadaabka dadka kale la cadaabaa labalaabkiisaa lagu siin lahaa weeyaan adduunkana waa lagugu siin lahaa aakharana sidoo kale baa lagugu cadaabi lahaa weeyaan allah subxaana wa tacaala sidaasuu leeyahay markii lagu cadaabana uma markaa kadib laa tajidu heli maysid laka ay linafsika naftaada calaynaa annaga dusheenna nasiiran midkuu gargaaro oo cadaabka kaa reebo cadaabka ilaahay kaa celiyaa arki maysid w markuu rabbi ku qabto uu ku halaagayo weyaan marka ma helaysid weyaan sidaas darteed nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marna uma usan leexanin rukuun yarna ma samaynin leexasho yar xaggooda uma unan samaynin maxaa yeelay lowlaada ilaahay ou meeshaan ku sheegay waad ujeedaa lowlaa an abbatnaaka baa la yidhahdaa lowlaada waa tii imtinaacyada ahayd weyaan imtinaaciya la yidhaahda waaba mamnuuc inuu dhankooda u jeesto mana dhicin weeyaan lowlaadaasaa tusinayso inuusan xataa leexasho yar uusan dhankooda u leexanin maxaa yeele rabbi baa sugay raxmadiisonu ilaahay ku sugay weeyaan wain kaaduu layastafizuunaka min alardi liyukhrijuuka minha waidan laa yalbatuuna khilaafaka ilaa qaliila wain kaaduu waxay sigeen layastafizuunaka layastafizuunaka in ay ku caybsadaan oo ku argagax geliyaan iscaaj kugu sameeyaan ayay sigeen min alardi dhulka inay kaa argagax geliyaan oo kaa caybsadaan maxay istibsaaska kugu samaynayaan ay kugu argagaxi gelinayaan liyukhrijuuka inay ku saaraan minhaa ardu maka inay kaa saaraan ardada makaa loo jeedaa maka inay kaa saartaan yani sidaas darteed ayay u yeeleen markaasuu rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay waidan ay low akhrajuuka minhaa maka hadday kaa saaraan laa yalbatuuna ma nagaanayaan yani bacdaka khilaafaka adiga gadaashaada kuma nagaanayaan maka ilaa qaliilan ilaa zamaanan qaliila wakti yar mooye yani gadaashaada marka adiga maka ka baxdaa kuma nagaanayaan wy wain kaaduu layastafizuunaka inkaaduuda waa macnihii hadda aan soo marnay unbay lamidta intii mukhafafada min ahaqiilada ahayd laamta layastafizuunakana waa ta la geliye weyaan waxaa loo jeedaa meeshaan yani wain kaaduu layastafizuunaka min alardida ilaahay uu leeyahay ardadan horta waxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa waa ardu maka loo jeedaa maka ayaa loo jeedaa mushrikiinta inay istifzaaz nabi maxamed ku sameeyaan istifzaazka waxaa la yidhaahdaa aliscaaju walistikfaafu yacni qofka inay ka cayrsadaan tahdiid iyo maaragtay dhib iyo la dhibo iyo si uu qofka u cararo ayay ku samaynayeen la yastafizuunak inay istifzaazku geliyaanoo yani maaragtay ku biiqsadaanoo ku cayrsadaan magaalada kaa bixiyaan ayay doonayaan si aad magaalada uga baxdo marka aad ay kaaga saaraan arinkaas ayay maaragtay yani rabeen mushrikiintu ay doonayeen weyaan wain kaaduu waxay sigeen layastafizuunaka in ay yani ku argagax geliyaan yani an yuscijuuka min alardi ay min ardi maka maka inay maaragtay ka argagax geliyaan markay adiga maaragtay xumaanta kugu samaynayaan dadkii atbaacdaadii ay cadaabayaan oo ay dhib badan u geysanayaan maqsadkoodu waxa waa maka inaad ka baxdo ayay doonayaan maxay istifzaazka u samaynayaan yani markaad tiraa fulaanun istafazani hebel istifzaazu ugu sameeyey yani maaragtay waa ifadaday tahdiidka iyo yani argagaxgelin iyo waxaasoo dhan baa loo isticmaalay istifzaazka iscaajaa la yidhaahdaa oo qofkii la iscaaj geliyo weeyaan maxay sidaa u yeelayaan liyukhrijuuka minha maka inay kaa saaraan ayay darteed bay sidaa kuu samaynayaan weyaan haddaba hadday kaa saaraan adimayay kaa dambaynayaan liyukhrijuuka minha baa layidhi maka inay kaa saaraan waidan maka hadday kaa saaraan oo adiga ay ku bixiyaan istifzaaskoodii kugu saaraan laa yalbatuuna ma nagaanayaan khilaafaka adiga maaragtay gadaashaada ma nagaadaan markaa maka ka baxdo ilaa qaliilan zaban yar maahane wakti kale kuma nagaanayaan marka qiraa'adan oo khilaafa kada ihi waa qiraa'at ibni caamir iyo xafsa iyo xamsa iyo kisaa'i ayaa akhrinay xafsa can caasim iyo xamsa kisaa'i baa akhriyay khilaafaka qiraa'ada naafic ibnu kasiir iyo abu camarna iyo abubakar oo can naafic waxay akhriyaan waida laa yalbasuuna khalfaka bay akhriyaan khalfaka marka khalfaka iyo khilaafaka bimacnaa bacdaka unbaa loo jeeda oo isku macno weeyaan gadaashaada maaragtay ma nagaanayaan walidaalika yani waxa weeyaan waxay culammada leeyihiin markuu nebigu ka baxay calayhi salaatu wasalaam sida ibnu kaiir iyo hayruhuba maka markay ka saareen sanad iyo bar marka intaan la gaarinba ghaswatu badrina ilaahay oo qadaray inay dhacdo ru'asadoodii oo maaragtay toddobaatan nin oo madaxdoodii oo abujahalkii ka soo saaray oo ku jiraayey halkaasay ku dhinteen oo lagu baabiyey marka maka miyay ku nagaadeen nabi maxamed markii laga soo saaray wax yar bay nagaadeen wey ama in loo jeedo fatxi maka muddo yar bay joogeenoo bacda amaaniya sanawaat magaaladoo dhanba nabiyulaahi maxamedaa ka qabsaday oo awoodoo dhanba la wareegay marka macnahaasna waa la yidhaahdaa weeyaan marka kuma nagaanayaan gadaashaada awood ay saytaro iyo awood ay ku yeeshaan maka ma dhacayso weeyaan sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina walaa tajidu lisunnatina taxwiila sunnata man yani sanna allahu allah wuu jideeyey sunnata man axad sunnadii qad arsalnaa aan dirnay qablaka adiga hortaada oo min rusulinaa rususheennii ah sunnadoodii ayuu rabbi jideeyey jidayntoodii buu jideeyey wey yacni rusushii ka horraysay sidii loo jideeyey sunnadii rabbi uu kula mucaamalooday dadkii adiga hortaa la soo diray ayuu rabbina kula mucaamalooday weeyaan kuwan walaa tajidu heli maysid yacni lisunnatinaa annaga sunnadeennii iyo ariiqadeennii taxwiilan wareejin u heli maysid iyo takhyiir iyo tabdiil marna u heli maysid wey cid badasho oo doorisa arki maysid weeyaan marka sunnatadani waa masdar oo maaragtay ficilkii nasbiyey uu meesha ka gu-an yaho sanna allahu sunnatan inaan raahno oo sida aan ku kordhigno ama waxay leeyihiin yani nasculkhaafidaa lagu hoos dhigay oo waxa weeye sunnatunaa annaga sunnadeenna ariiqadeenna iyo mucaamaladeenna sunnada waxaa loo jeedaa alariiqatu walcaadatu walmucaamala baa la yidhahdaa mucaamalada aan dadka kula mucaamaloonaa sunnata man ka sunnati man adoo yiroo kale la mid tahay sunnadeennu ka sunnati man markaasaa yani kaafkii la gooyo sunnata la yidhi yani saasoo kale bay leeyihin khaafidkii baa la jaray marka yani man dad mucaamaladood arsalnaa aan dirnay qablaka adiga hortaa oo min rusulina rususheenna oo maxay ahayd sunnadaasi sunnadaas oo ilaahay rusushii ka horraysay oo kula mucaamalooday maxay ahayd markii rasuul rabbi uu soo diro oo magaalo uu ka soo diraa dadkeedii ay beeniyaan oo ay markaa magaalada rasuulka ka saaraan ay bixiyaan ama ay dilaan nebiga ay dilaan rasuulka ay saaraan yani mu jeeda inuu rabbi halaago uu baabi'iyo marka sunnadii oo ambiyadii hore aan kula macaamaloon jirnay rusushii hore aan ku samayn jirnay baan kuwaana adigana kugula macaamaloonay markay quraysh ku soo saartay maka kaa soo bixisay baanu halaagnay weeyaan leanna halaag waa ashraaftoodii madaxdoodii in inta la laayo madaxdoodii intii kasoo hartayna la qafaasho waa ihaano iyo dulli iyo halaag weeyaan haddii badan lagu fasiro weeyaan marka taasaa loo jeeda ihlaaka loo jeedaa wey sunnata man sanna allaahu alla wuu jireeyey sunnata man dad yani sunnadood iyo ariiqadood qad arsalnaa aanu dirnay qablaka hortaada oo min rusulina rususheenna ah rususheenna ka mid ihi ayaan kula mucaamaloonna weyan mucaamaladeenna quraysh aan kula mucaamaloonnay iyo adiga waa tii rusushii hore iyo qowmkooda aan kula mucaamaloonnay baa loo jeeda walaa tajidu heli maysid nabiyulaahi muxamadow lisunnatinaa sunnadeenna iyo ariiqadii aan jidaynay oo mucaamaladeenni eh yani u heli maysid taxwiilan wareejin ay takhyiiran wa tabdiilana loo jeeda wax bedelo iyo doorin la dooriya marna u heli maysid weyan sidii rabbi subxaana wa tacaala uu jideeyey ayay mucaamaladaasna u taagnaanaysaa weyan أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة salaadii oog nabiyulaahi muxamadow liduluuki shamsi yacni qoraxda leexashadeeda markay leexato laga bilaabo ilaa qasaqi alleyli habeenka mugdigiisa madoobaadkiisa laga gaaraayo salaaddii oog weeyaan wa qur'aana alfajri fajarka salaadiisana oog weey aqim qur'aan alfajri wey salaadii fajar ka ahayd qur'aankeedii oo salaadii loo jeedaahay oog wey maxaa yeelay ina qur'aana alfajri salaada fajar ka ihi waa salaada subaxiye kaana mashhuudan mid la xaadiro oo la yimaado ayuu noqday weeyaan wa min alleyli habeenka qayb ka mid ahna fatahajad bihi fatahajad soo jeed bihi ay bilqur'aani qur'aankii iyo salaadii ku soo jeed naafilatan xaala kawnihi yani tahajudkii xaala kowni tahajudi tahajudkaas uu yahay naafilatan dheeraad laka adiga oo dheeraad kuu yahay casaa an yabcaaka waxaa la arkaa oo xaqiiqo ihi an yabcaaka inuu ku soo saaro rabbuka rabbigaaga maqaaman xaala kownika daa maqaamin maqaam mid u saaxiiba aad tahay darajo maqaamka oo maxmuudan mid la ammaanay oo la mahadiyo ah inuu rabbigaaga kuu soo bixiyo adoo maqaam maxmuuda ah ayuu rabbigaaga maarata xaqiiqo ku yahay weyan aayadahan waxaa la leeyahy labadan aayadood mufasiriintu waxay leeyihiin maadaama mushrikiintii inay nebi moxamed fitneeyaan ay dooneen oo waxyigiisii ay inay ka fitneeyaan ay damceen si uu xoogaa yar ugu soo leexdo amase istibsaas ay ku sameeyeenoo maka inay ka cayrsadaan ay doonayeen waa kayd iyo makri ay samaynayeen wey makri iyo dhagar iyo khiyaano iyo xumaan ay la maageen nebiga weeyaan mar haddii xumaantaasi jirtaay oo dhankaas mushrikiinta ay cadaawadda ka imaanayso ayaa nabigeenna la farayaa laleeyahay allah kaalmayso oo salaadana u kaalmayso maxaa yeelay wax la kaalmaysto allah loo kaalmaysto salaada ayaa u weyniyey sabirka weeyaan sida allahba leeyahay wastaciinuu bisabri wasalaa salaada iyo maaragta sabirka kaalmaysta marka wax la kaalmaystay u weyn tahay weeyaan rabbigaaga u tadaruc asaga ilaahay weydiiso dhibaatada ku haysataa inuu ilaahay kaaga gargaaro shartooda ilaahay kaa jeediyo saasaa loo jeedaa weyan marka sidaasa marka salaadii loo amraya ayadan marka waxay ka mid tahay aqim salaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi leyli waxay ka mid tahay aayadaha qur-aanka ah ee awqaada shanta salaadood lagu ishaaro ayay ka mid tahay liduluuki shamsi duluuka waxaa loo jeeda bimacna zawaal markay qoraxda bartamaha ka leexato ee dhanka qarbiga u leexato galbeedka ay u leexataa loo jeeda markaas liduluuki shamsi marka la yidhaahdaa waxa soo galay salaadii duhurka ahayd iyo salaada casarka labadaas ay ka hadlaysaa weeye ila qasaqi leeyli qasaqi leylna waa ila dulmati leyli baa loo jeeda laba salaadood baa soo galayso maqribkii cishii markay qoraxda dhacdo maaragtay maqribkii cishii baa soo galay wa qur'aan al-fajr waxa loo jeeda salaadii fajrka ahayd ee subaxii ayaa loo jeeda marka shantii salaadoodba allah uu ku sheegay ayadaas maaragtay lamida آيات فربضان القرآن يكشف في سورة الطاعة بكمدة أو الله ليه سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس وصلاة فجر كوان وقبل غروبها وظهر كي عصر كي ويا مركاس ربي ومن آناء الليل هذيك ساعته سنة ومارتي مغرب كي عشري مركا آيات كاسو كلا أي كمتاي آيات كتلمام أيو يعني ما أردت شنت صلاة أوقات وبت الماموية أقم الصلاة صلاة أوق نبي الله محمد والله إمام لدلوك الشمس قرح هذا مركا أي ليحته لقب رابو مركا دلوك كاسي سبع مارت مفسرين تو أي كفسران سلفكي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود مجاهد بن جبر أي كفسران وحيليهين دلوك الشمس زوالها أي لوجي ذابيني markay bartamaha ka leexato ayaa la yiraahdaa marka waxay kulminaysaa salaatu dhuhr wal asr ayay kulminaysaa way liduluuk ash-shamsi duluuk ash-shamsi waxay culimadu ku tilmaamaan yaani min ladun zawaliha ila ghurubiha laga gaaro dhicitaanka laga gaaro qorraxda ka dhacdo markay bartamaha ka leexato ilaa ay ka dhacdaa loo jeedaa ila qasaqi al-layl ay ila dhulmati al-layl habeenka mugdigiisa laga gaaro غسق مركا ليراهدو غسق الليل وحال ليراهدا اذا اقبل بذلامه مقدقيس مركو كلا سو قابلو وحبينتي مقدقيس او يمادو ايا ليراهدا غسق الليل غسق الليل بالا اورن يعني الغسق سواد الليل بي مارته كنت المامان ابو عبيد ايو dadka maartii luqowiyiinta ah sidaas ku tilmaamaan marka wuxuu kulminayaa baan salaadii maqribkii iyo cishihii ayay kulminaysaa wa qur'aan al-fajr وأقم وحن كعطفينا أقم الصلاة فناس الصلاة فنان كعطفينا وين وقرآن الفجر وأقم قرآن الفجر فجر كصلاة ديسي قرآن كهذا وحلوجة بمعنى الصلاة صلاة دي بلوجينا لأن قرآنك وجزء صلاة كميد أهوي قراءة اللغو أخرني وجزء كميد أهوي مركا مركا وحال إلى هذا ومن إطلاق الجزء وإرادة الكل بالإرادة جزء كان إطلاق يلا المامي لكن كل دي لو جدا صلاه ايدين وي marka salaadi fajrka loo jeeda wa quraan al-fajr wa aqim og quraan al-fajr ay salaat al-fajr salaadi fajrka og halka waa lagu cadfa ama bin baab al-ighra wax leeyahay yiraahdaan yaani maarif tirtirsiin iyo boorin oo kale ayaa la yiraahdaa lagu nasbin karaayo fa alayka quraan al-fajr ina tiraah laazim salaada fajrka laazim yaani salaada laazim in la yiraahdo marka waxay leeyihiin culimadu waxa quraan al-fajr loo leeyahay waxay leeyihiin waxa mashruuca salaada fajrka qiraadeeda in la dheereeyo waa la dheereeyaa sida darteed marka quraan al-fajr loo leeyahay quraan badan inaad ku akhriso ayaa rabaa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam muxuu ku akhrin jiray tiwal al-mufassal yaani suuradan maartay maxali jiskan anaga khamiis aan dhahno min suurat al-hujurat ilaa yiraahdo jal maartay subacaas ama jalaadkaas ayaa la yiraahdo mufassal kuwooda dheerdheer buu nabigu ku akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam suuradaha dheerdheer ayuu ku akhrin jiray marka sidaas darteed ayaa la leeyahay qiraa'ada qur'aanka sidaasaa looga cabiray bay leeyihi waqur'aan alfajri yani maaragtay calayka qur'aan alfajri salaadii fajarka ahayd laazim maxaa yeelay ina qur'aan alfajri salaada fajar ka ihi kaana mashhuudan mid la xaadiro oo la yimaado ayuu ahaaday oo yaa xaadirayo ملائكة الليل وملائكة النهار أيام أشياء سكويما صلاة صبحي وقتك إسبدلان ملائكة عاوة كل جوكتي وقتك أي تقيسو وعمل هذا قريس kuwii maaragta maanta kula joogi lahaa waktiga ay imaanayaan waa salaada subaxii wey marka salaadaas laazim qur'aan alfajri kaana mashhuudan ayaa la leeyahay yacni waa la xaadiraayo malaa'igtaas baa xaadirto waxaa xaadiro dadkii musalliinta ahaa ayaa xaadiro oo salaadaa tukado waktigaa tukado macnahaasoo dhanba way noqotaa wey walidaalika يعني إني ملائكة أي حاضرته حديث إمام البخاري في صحيحه وكورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيات الصناية نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة صلاة هل قفو كلقي تكذو إيمدو جماعة كنت كذاهي وحي إسديريهين شن إيا لباتن درجة أي إسديريهين meesha ninkan hal darajo u haysto markuu keligii tukado hal ajar u haysta shan iyo labaatan ajar buu ninkan haystaa weeyaan markaasuu nabigu yiri watajtamicu malaa'ikatu al-layl wa malaa'ikatu an-nahari fi salati al-fajr salaada subhi ay labada malaa'ik kuwi habeenkii kula bariyay iyo kuwa maanta kula joogi doono yaani maar subhi kula joogi doono ila maalintii halkaas ay ku kulmaan ayaa la oranayaa ولذلك أبو هريرة وحوليه رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا حتى دونتان آيدة أخرية حديث النبي آيدة سعيدين سيفسر يسويا هذا الكاس أيوليا مركا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل يعني من تان وبعضية ليل هذا من بعض الليل وي waxaa la leeyahay laba laba icraabood buu sheegaa in lagu tacallujiyo lagu xiro lagu dhajiyo tahajjadaas ka tahajjad inaan ku xirno waan leenahay in la yiraahdo shay ficil maxduuf oo meesha ka go'an ayaa lagu xirayaayo qum min ba'd al-layl ina tiraahdo labada icraabood buu ku jirtaa ina tiraahdo yaani wa min al-layl wa min ba'd al-layl habeenka qaarkii fatahajjad soo jeed oo cibaadeyso tahajjud la imaw به أي بالقرآن قرآن كي كسو جيد أو كل فرعا ودن كسو جيد وي. أما إن لي رهد وقم استاد من الليل من بعض الليل هبينك قاركي ساعده سقار كمده فتهجد به قرآن كي كسو جيد مركا استاد عباديسو يعني ما أعرف صلاة الليل كي أيا لو جيدا تهجد كصلاة التهجد كالي رهد تاسا لو جيدا وي مركا لفظي أن تهجد كالي رهده يعني waxaa laga keenay bay culimadu leeyihiin yani lafdigaasi min alhujuud ba laga keenay dhaan hujuud alhujuud waxay yiraahdaan culimadu waxa loo isticmaalay sida rag lugawiyiinta Abu Ubayd ibn al-Arabi iyo aymadi waaweyneeda xagga luqada aha waxay leeyihiin huwa min al-afdad waxa loo isticmaala laba macno iska soo horjeeda labadaba waa loo isticmaali kara hujuudka weeyaan in la yiraahdo in loo jeedo oo maartay hurdada waa la yiraahdaa hujuudka waxa leedahay hajad hajad ar-rajulu idha naama bal ilaha hebel uu seexday baad oran waad dhihi kartaa markuu hurdo wa hajad baad oran kartaa hadana idha sahar hadu caawada soo jeedo waxa la yiraahdaa hajad fulaan hajad ar-rajulu ninkii ba soo jeeday oo caawadan dhafray way soo jeeday way labadaba marka waa loo isticmaali karaa ki aad doonto baad u isticmaali kartaa way marka ومن الليل هذينك قار كمده فتهجد به قرآن كأخرمته سيئي صلاتي كسوجي نافلة لك يعني نافلة لك حال كون التهجد تهجد كاس وسوجيد كئه عبادة كسوجي داي نافلة ديرات أويهي لك أديك أوكوية يعني عبادة زائدة أديك أوكو ديرات أويهي ويا عبادة زائدة لأن النافلة waxaa yiraahdaa xagga luqada aziyadatu ala al-asl baa la yiraahdaa nafilada shay asalka waxa ka dheeriga ah asalkii jiray waxa zaidka ku oo dheeriga yahay ayaa nafila loo jeedaa weeyaan marka shantii salaadooda waajib ka ahayd waa tukatay laakiin salaad dheeriya la imaawo habeenkii oo dhan ha iska hurdine saacado kamida soo kac oo cibaadayso rabbigaaga caabud oo maaragtay u soo jeed allah bari subxaanahu wa tacaala cibaadayso weeyaan معناها قال يراهدا علماء waxay leeyahay marka fatahajjad bihi nafilatan lakada fatahajjad amarkaasi wa amru wujubin way oo nabigeena waajibu ku aha inuu tahajjudka la yimaado laakiin waxay leeyihiin tahajjudkaas inuusan waajib ahayn waxa tusinayo qariinada raaciyo nafila baa leeyahay waa shay dheeri kugu ah wey waa dheeraad waajibkiibuu dheeraad ka yahay naailatan taas ayaa qariino ah walidaalika ayuu maaragtay xadiid imaamu muslimna ku sugnaa xadiiu abi hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay nebiga ayaa waxaa la weydiiyey ayu salaati afdalu bacda almaktuuba salaadee salaadaha la tukadaay shanta salaadoodoo waajibkaa yani markii laga soo tago salaadee u fadli badan ayaa nabiga la weydiiyey markaasuu nabigeena yidhi salaatu leyli habeenka salaadii lasoo kaco qofku tukado ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka inaysan waajib ahayn ayaa tusinayso bacd almaktuubati baa layidhi maktuubadii kadbacdi maxaa waajiba markaasaa layidhi salaatu leyl marka salaatuleylku waa sunno waa naafila waa dheeri wey waajibkii kadhib ma aha weeyaan inkastoo imaam shaafici qowl laga soo guuriyo ibnu jariir tabarina uu maaragtay dooranayaay uu leeyahay qiyaamu leylka kaana waajiban fii xaqihi duuna alumma nebiga ayuu waajib ku ahaa laakiin ummadda waajib kuma ahayn ummadda waajib kuma ahayn ayuu leeyahay laakiin xaqiiqatan waxa weeye waajib ma ahan faradku waa salaadaas ayaa waajiba salaatuleylka xataa nebiga naafila ayuu ku ahaa iyo sunno ayuu ahaa weeyaan marka naafilatan marka la leeyahay markaas waxay noqonaysaa naafilatan laka yacni dheeri buu kuu yahayo qadarkaada iyo darajaadkaada ilaahay ku kordhinaya weeyaan ayuu ku siyaadinaya naafilatan laka ummadaada hadday la yimaadaanna ayagana ilaahay sayiaadkoodabuu salaatuleylka markay tukadaan sayiaadkoodabuu rabbi ugu dhaafa unuubtooda ilaahay ugu dayni weyaan casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda casaa an yabcaaka inuu ku soo saaro rabbuka rabbigaaga inuu ku soo saaro ayuu xaqiiqo ku yahay casaa min allahi waajiba in badanaan soo marnay casaa markay ilaahay xaggiisa tahay waa shay waajibo wey inuu ku soo saaro maqaaman ay xaala kownika daa maqaamin maqaamantan xaalnimaan ku nasbinayna adigoo darajo u saaxiib ah darajadaasoo maxmuudan mid la ammaanay oo la mahadiyey ah inuu rabbigaaga kuu soo saaro ayaad mudan tahay marka maqaamka maxmuudka maxaa loo jeedaa almaqaamu lmaxmuud waxaa la yidhahdaa wa ashafaacatu alcudmaa lilfasli bayna alkhalaa'iqi aladi yaxmaduhu fiihi alwaluuna walaakhiruun maqaamka maxmuudka ihi waa shafaacada weyn oo ilaahay nabiylahi maxamed oo ku khasisay wey oo ku sharifay waay taasaa loo jeedaa maqaamkaas maxmuudka markii khalqiga ay isku yimaadaan macarasaat alqiyaama la joogo qoraxdii la soo dhoweeyo qof walbaaba dembigiisa dhididkiisa hadba meeshuu jooga oo u gaaro sida nusuusta ay tilmaamayso oo dadku ay xakaaraan oo dhib ay ku jiraan ayay yani khalqigii intay is urursadaan ayay waxay u tegayaan hadba nebi u tegayaan nabilaahi aadam nabilaahi nuux nabilaahi muusa nabilaahi ibraahim nabilaahi ciisa mid walbana waa soo cudur daaranaya wuxuu leeyahay aniga maligi marka dambay nabilaahi maxamed u imaanayaan calayhi salaatu wasalaam nabilaahi maxamedna markaasu yani inta ordo ayuu carshiga carshiraxmaan hoostiisa ayuu ku sujuudaya allah buu ammaan badan ammaanaya markuu ammaano ilaahayna uu furo ammaan fara badan ilaahay u furaay ayaa marka laga shafaaco aqbalaya oo la leeyahay madaxaada koru qaad washfac tushafac baa la ohanaya hadda shafeec waa lagaa shafeeco aqbalaya markaasaa khalqigii la kala dareerin qolo walbaaba waxa ay lahayd baa la siinaya marka waa maqaan ay dadkoo dhan ay mahadiyaan in sababtiisa ilaahay dadkaas oo dhan dhibka looga kala saaro lagu kala diraa waa shay aad iyo aad u weyn weeyaan marka almaqaamu almaxmuud waxaa loo jeedaa ashafaacatu alcudmaa shafaacada weyn oo ilaahay nabiylahi moxamed uu ku khasisay bayna alambiyaai waarusul ambiyada kaleeto yani dhexdooda asaga uu ku gooni yeelay ayaa loo jeedaa weeyaan xadiidka imaam maarata imaam albukhaari fii saxiixii ku sugan ayaana tilmaamayo oo maaragtay cabdullaahi bni cumarna uu maaragtay uu leeyahay cabdulahi bn cumar wuxuu leeyahay ina annaasa yasiiruuna yowma alqiyaamati juhan kula ummatin tatbacu nabiyaha yaquuluuna ya fulanu ishfac ya fulanu ishfac xata tantahi shafaacatu ila muxamadin sala allahu alayh ali wasalam fadalika yowmun yabcauhu allahu maqaaman maxmuuda yani wuxuu leeyahay khalaa'iqdu waxay noqonayaan kuwo jilbajabo oo jilbaha ku fadhiyo ummad kastana nebigeedabay raaci markaasay leedahay nebiyo fulanow noo shafeec nebigoodii ilaa shafaacada marka dambe nebilaahi maxamed ay ku soo dhammaato markay ku soo dhammaatana وحولي فذلك يوم يبعثه الله ومالك إلهي أو أسو صاري نبي الله محمد مقاما محمودا مقام لما حضيه أو رب أسو صاري يويا مقام كاس ومدك أو نبينا نوشي حديث إمام البخاري في صحيح كجري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أو نبينا ليهي يعني مارتي ومدى إني أوي ديسل مارتي لقع السنة مقام المحمود إي الوسيلة labadaas inaan nabigeena u weydiino allah ayaana la ka doonaya wuxuu nabigeena yiri calayhi salaatu wasalaam man qaala xiina yasmacu nidaa اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة حوليه قفك يراهدو مركو آذانك مقلق aadaanka la adimayo markuu dhagaysto dabadeed oo markaa nabiga uu ku saliyo markuu aadaanka ajiibay dabadeed nabiga ku saliyo haddana ducadan akhristo yiraahdo allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima allihi da'wadan dhamaystiray rabbigeeda ahaayo salaadan taagan rabbigeeda ahaayo aati muhammadan alwasilata walfadila wasilada waxa yiraahdaa waa manzila oo ilaahay agtiisa ah darajo ilaahay agtiisa ah laa yanbagii lilcabdi ila lilnabiyi sal allahu calayh wasalam axad ila nebi maxamed ka soo harayna ounan iska lahayn ilaa nebiyullaahi maxamed mooye darajadaasaan u weydiinaynaa haddana wuxuu yidhi wabcadhu maqaaman maxmuudan aladii wacadta maqaamka maxmuudkana waa kaa wey waa ashafaacat alcudma ayaa loo jeedaa qofka sidaas nebi maxamed u weydiiyaa nabigeenna wuxuu yidhi xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama maalinta qiyaamo dadka loo shafaacayo nabi ilaahi maxamed u shafaacayo shafaacadiisa ay xalaash u tahay u sugnaatay ayuu kamid noqonaya way marka inaadan ziyaado ku darin al raba yaani inaad tiraahdo yaani ma al fadilata al wasilata wal fadila wa hadithku ku sugay الدرجة العالية الرفيعة إلى قدرتي صح ما محايا النبي كما سقنان عليه الصلاة والسلام مركا يعني دكاس بو ربي ما عرفتي أشفاعي دكاس إذا يراهلو وقد دعي النبي وسيلة إنه هلو maqaam maxmuudna ilaahay uu siiyo ayuu ugu shafeecay nabigeena u shafeeci doonaa weeyaan sidoo kale imaamu muslim bi sahihi ku warinaya inuu nabigeena yiri calayhi salaatu wasalaam hadith abi hurayra ana sayyidu waladi aadam waxaan ahay aadam caruurtoo dhalay sayidkoodii baan ahay ninkoo madaxda sayidku waa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha وأول من من ينشق عنه القبر قفك أو قبرك كو الدلاع دونه كسر نحبح دونه وأنا يبوي يوم القيامة وأول شافع كشفاعة يكون أبوغر أحد كشفاعة أنا أبوغر وأول مشفع قفل شفاعة أقبلنا أنا أبوغر رسولك عليه الصلاة والسلام مركة المقام المحمود وأمدهس أو الوكة الدريرية محشرك الوكة الدريرية اللوجيدة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وحاتنا نبي الله محمد ربي يا ربي ربي جيغو أدخلني إقلي مدخل صدق جلد وناكسن إقري وأخرجني إصار مخرج صدق بحد وناكسن إقبحي أو إقصار واجعل لي الله يوئيا من لدنك أكتاد واحد إيقيشا سلطانا حجو أو نصيرا أي ناصرا متقر قارا إله أكتاد إيقيا ملأهيو متقر قارا حجو أو إيقر قارتنا أكتاد إيقيا الويا مركا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الإدخال والإخراج مدخل إيه مخرجك لبضب وحلو جيدا ومصادر وي مصدرا كالغبينينا اسم مفعولي لقوام الغبين مصدر لق... الإدخال والإخراج بلو جيدا وي مصدرا كالدقينا وي إضافة أو صدق لو إضافيين وحال إلهذا أو يعني لو إضافيين وإضافة مدح وي أمان لأمان أيوه ayaa loo jeedaa maxaa yeelay shay kasta kulligii oo aad u idaafayso sidqi wax la yidhaha u idaafaysaa macnaheedu waa shay mamduuxahoo la ammaanay shay mamduuxahoo la ammaanay madci bay ku tusinaysaa waa soo marnay fi suurati fi suurati yunus wabashir aladiina aamanuu ana lahum qadama sidqin wa ammaan fi suurati alqamar ilaahay wuxuu ku leeyahay yacni maaragtay ina almuttaqiina fi jannaatin wanahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر marka wixii la amaanayo dhan ayaa lafdiga sidqiga la yiraahdo la raaciya weeyaan marka aayadan waxay leeyihiin sida imaam axmed oo warinaayo bisanadii cali bni cabaasin radi allahu canhuma wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam maka ayuu joogay markii allah uu hijrada faray ayuu aayaddan ilaahay u soo dejiyey imaam tirmidina wuu warinayaa weya axmed iyo tirmidi baa warinaya weya qataadat ibnu dacaama wuxuu leeyahay mufasirkaas oo salafka mufasiriintiisa ka mid a waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin waxaa loo jeedaa yacni almadiina madiine markuu gelayay ayuu leeyahay allah ayow mukhraja sidqin mudkhala sidqin igeli wa akhrijnii mukhraja sidqinna yacni maka makana ilaahayow saarid wanaagsan iga saar ayadaa loo jeedaa buu leeyahay maaragtay aqwaal fara badan ayay culammada soo guuriyaan ibnu kathiir oo kale wuxuu leeyahay وhذا القول هو أشهر الأقوال وهو اختيار بن جرير qowlkaas in maarata laga dhigo maka ka bixisteeda iyo madiine gelisteeda in laga dhiga aqwaasha macaanida lagu fasiraa macnaha ugu mashhuursan oo ugu caansan waa kaas buu leeyahay ibnu jariir tabarina macnahaas uu doortay wey waqul waxaad tidhahdaa nabiylahi maxamedow rabbi yaa rabbi rabbigaygow adkhilnii igeli madiina mudkhala sidqin gelid wanaagsan igeli wakhrijnii iga saar maka mukhraja sidqin saarid wanaagsan iga saar rabbiyow wajcal lii allahayow ii yeel min ladunka agtaada sulطaanan ay xujatan waburxaanan aahiran xujo cad ilaahayow ii yeel suldaanka oo nasiiran ay naasiran mid gargaaro ah iiga gargaaro calaa jamiici man khaalafani cid allo ciddii i khilaaftaoo dhan dhammaanteeda xujo iiga gargaartaa allah ayuu ii yeer yani saasuu leeyahy annasiir waa faciil oo bimacna alfaacil loo jeedo bimacna naasir loo jeedo weeyaan waqul jaءa alxaq wazahaqa albaaطilu ina albaaطila kaana zahuuqa waqul waxaad tidhaahdaa nabiy llaahi moxamedow jaءa alxaqu xaqii baa yimid wazahaqa albaailu baailkiina waa zuulay oo waa baaba'ay ina albaaila baailku kaana zahuuqan mid tirtirmay oo baaba'ay buu ahaaday weyaan ayadan yani sida ibnu kaiir oo kale uu leeyahay waa tahdiid iyo waciid likufaari qurayshi yani maka suuraddu waa suura makiya waay laakiin ayagaa lagu hadidaya waxaa la leeyahay baailka oo shirkiga ihi wuu baaba'ayo wuu tirtirmay xaqii oo tawxiidkii iyo iimaankiina waa daahirayo waa oo muuqdo waa sugnaaday weyaan marka sidaas ku iraah ayaa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow jaaa alxaqu xaqii baa yimi oo loo jeedo maa bacatahu allahu bihi nabiyahu sala allahu calayh ali wasalam min alqur'aani waaliimaani waalcilmi annaafic wuxuu ilaahay nebi maxamed la soo diray oo qur'aankii ah iimaankii ah cilmigii naafica ahaa ayaa loo jeedaa lanna alxaqu fi luqati xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa athaabitu aladii laysa bizaa'ilin walaa mudmaxillin xaqa yani waxaa la yidhaha shayga sugan oo aan marna zuulaynin dhammaanaynin ayaa xaqa la yidhaahdaa weeyaan marka xaqii waa sugnaaday dheh wuu yimid waana sugnaado waa haabit wey mana zuulayo wazahaqa albaailu baailkiina waa zuulay ay dahaba wazaala wadmaxalla baa la yidhaahdaa baatilkiina wuu zuulo waa tirtirmay ayaa la leeyahay baatilkana waxaa loo jeedaa wa ashirku biاllaahi wاlmacaasi almukhaalifatu lidiin اlislaam shirkiga ilaah lala wadaajiyey khalqigiisa cibaadada iyo waxa macaasida ahoo diinta islaamka khilaafsan kaasaa baatilka la yidhaahda marka baatilkiina waa zuulayo waa baaba'ay dheh maxaa yeelay ina albaaila baailku kaana zahuuqan midka aan shayga aan sugnaanaynin waa asaga wey kaana zahuuqan ay daahiban hayru haabitin waa mid tegayo oo aan marna sugnaanaynin weeyaan allah marka wuxuu qur-aanka noogu sheegay xaqa inuu baatilka uu zuulinayo xaqa wuxuu zuuliyaa baatilka wuu tirtiraa xaqa markuu yimaado baatilka meeshuu ka baxaya qur-aanka in badanuu rabbi noogu sheega fi suurat alambiya allah wuxuu leeyahay bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmaghu faida huwa zaahiq walakum alweylu mima tasifuun yani maaragtay xaqa ayaan baailkii ku tuuraynaa markaasuu baabi'inaya oo tirtiraya baailkii weeyaan fii suurati saba allah wuxuu leeyahay qul ina rabbii yaqdifu bilxaqi callaamu lguyuub qul jaءa alxaqu wamaa yubdiu lbailu wamaa yuciidu yani waxaad tidhaahdaa rabbigayga xaqa ayuu baailka ku tuura xaquu tuuraa allihii callaamu lhuyuubka ah xaqii baa yimid baatilku waxna ma bilaabo mana soo celiyo weeyaan marka yani aayaddan sida imaam الbukhaari imaam muslim tirmidi nasaa'i ibn abi shayba ibn jariir الطabri وغayruhu culamada muxadiثiinta siday warinayaan xadiiثii cabdالlahi bn mascuud radi الlahu canhu wuxuu leeyahay cabdالlahi bn mascuud dakhala الnabiyu salى الlahu عalيه ali wasalam maka nabigeedna maka ayuu soo galay caam alfatxi wey markuu maka furtay sanadkii sideedaad ayuu soo galay wa xawla albeyti situuna waalaaumiati nusubin fajacala yatcanuhaa bicuudin fii yadii wayaquulu jaءa alxaqu wazahaqa albaail ina albaila kaana zahuuqa jaءa alxaqu wamaa yubdiu albailu wamaa yuciid yani nabigeenna markuu maka soo galay sanadkii sideedaad yani maka uu soo galay ayuu ayadoo ay kacbada ku wareegsan yihiin saddex boqol iyo lixdan sanam ay ku wareegsan yihiin oo quraysh ay caabudi jirtay ayuu nabigeenna soo galay markaasuu ul ou haystay ayuu inta ku mudo ayuu ku jejabiyaa baatilkii yani asnaamtii ayuu ku soo ridaa ushi ou haystay buu ku durayay oo gacantiisa ku jirtay isagoo aayaddan akhrinayo iyo aayadda fii suurati saba ku jirta akhrinayo qul jaءa alxaqu wazahaqa albaail إن الباطل كان زهوقا iyo maartay jaa alxaq wamaa yubdi lbaailu wamaa yuciidu saddex boqol iyo lixdan sano ayuu nabigeena ka tirtiray markuu maka qabsaday oo ilaahay khayrkiis ay caabudi jireen mushrikiinta maaragtay nabigeena sababtiisa ilahay uga wareejiye weeyaan hada bilahi towfiq sal allah wslam ala nabina